قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في سورة الأعراف أيام كل حجرني مركا وحن سوء أرقني مركي الله سبحانه وتعالى قلو البابا نصيب كودي أعماش أحيد إلهي أوسيي camalkoodii ay la kulmeen markii malaa'igtu oofsatay dadkii marka mushrikiinta ahaa ee alla axadaan ahayn caabudi jiray ama axad kale la caabudi jiray su-aal oo maaragtay canaan ahuu rabbi u jeedin doonaa maalinta qiyaamaha ah oo la leeyahay aynamaa kuntum tadcuuna min duuni illaah markaasay jawaab bixinayaan ay leeyihiin qaaluu dalluu canna maalintii aan ilaahyaashaan caabudayna rajada aan maaragtay ka lahayn maantaan weynayay naga dhumayn bay odhanayaan markaasaa allah uu sheegay kufrigoodii iyo shirkigoodii inay qirteen hadda marka markii ictiraafkaa laga helay oo dembigoodii ay ictiraafeen lama odhanin mushrikiintan dembigii bay ictiraafeene hal la daayo lama oran bal jazadoodii baa ilaahay siiyey subxaana wa tacaala abaalkoodii ayuu rabbi siiyey qaala idkhuluu fii umamin qad khalat min qablikum min aljinni waalinsi fi nnaar qaala allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi oo mushrikiintii uu ku yidhi udkhuluu gala fii umamin ay maca umamin ummad la jirankee la jirkeed ama fii umamin fii jumlati umamin ummado duuduubkood yacni maaragtay jumladooda gala ummadahaasoo qad khalad ay tagtay min qablihi min min ummadahaasoo qad khalad tegay min qablikum idinka hortiina tegay kuwaasoo min aljinni jinnigii ka mid ah walinsi insigii ka mid ah waxaad la gashaan fii jumlatihim fi naari naartii la gala saasuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala qaala dkhuluu fi nnaari fii umamin qad khalat min qablikum min aljinni walinsi mushrikiinta hadalkaasaa lagu odhan mushrikiin idinkoo kale ah oo asnaaftiinoo kale ah jinsigiinoo kaleeta ah yaa la leeyahay oo idinka idinka horreeyey mushrikiintiina naarta la gala baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala qaala allah wuxuu yidhi udkhuluu gala mushrikiintiiyey fii umamin maca umamin ummad la jirkeed ummaddaasoo qad khalad tagtay min qablikum idinka hortiin ummad idinka idinka horeysay oo min aljinni walinsi jinni insi ka midihi waxaad la gashaan fi naari naartay la galaa saasaa la odhanaya naarta la gala buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala marka waa maalinka qiyaamaha ah markii mushrikiintii qur'aanka beeninayay ay halkaa tagaan baa la leeyahay shirkiga idinka uma horreynine dad idinka idinla mida oo asnaaftiinnaah oo shirkiga idinkaga horreeyaa jiray kuwaas baad maanta naarta la gelaysaan allah sidaasuu leeyahay kullamaa dakhalat ummatun kullamaa mar kasta oo dakhalat ay gasho ummatun ummad yacni naarta ay gasho weeyaan ummad markay naaru naarta ay gashaba ila afwaaj iyo koox koox baa loo gelinaya ummad ummad ay u gelayaan kullamaa dakhalat mar kasta ay gasho ummatun ummad markay gasho naartii ay gashaba lacanat ummadaas way lacnadaa ukhtaha walaasheed bay lacnadaa yacni daa'ifadii kale ee walaasheed ahayd xagga diinka iyo baadinimada walaalka kula ahaa shirkiga iyo kufriga iyo takdiibka iyo dalaalka walaal ugu ahaa kuwaas markay la gashaa loo jeeda lacanat ukhtaha way lacnadaa markay cadaabka wada galaan kullamaa dakhalat ummatun mar kasta oy ummad naarta gashaba lacanat ummadaas waxay lacnadaa ukhtahaa walaasheed yacni walaasheed waxaa loo jeedaa ukhtahaa fi diini waadalaala xagga baadida iyo maaragtay diin ahaan walaasha ugu ahayd laakiin xagga nasabka looma jeedo ummadaha isku diinka ahaayeen shirkiga ku wada jireen ayay maarata islacmadayaan qaarkood baa qaarka kale lacmadaya weyaan marka yacni mar kasta ay gasho sidaas bay sameeyaan xataa ida daarakuu markay kulmaan oo ishaleelaan ay ku kulmaan cadaabkii wey xataa ida ijtamacuu marka ay kulmaan oo naarta ay ku kulmaan fiiha naarta dhexdeeda markay ku kulmaan jamiican ayagoo wada jiro dhammaantood markay naarta ku kulmaan ummadihii hore iyo ummadihii dambe mustakbiriintii mustadcafiintii ru'asadii iyo maaragtay dadkii marwuusiinta loo ahaa madaxda loo ahaa dadkii madaxda ahaa iyo kuwii madaxda loo ahaa markay cadaabka ku kulmaan qaalat ukhraahum liulaahum qaalat waxay tidhaahdaa ukhraahum toodii dambaysay oo yacni cadaabka gelitaankiisa ku dambaysay ama ukhraahum kuwoodii madaxda loo ahaa liuulaahum kuwoodii hore ee maaragtay madaxda ah ayay waxay ku odhanayaan ayagoo ka sheeganayo rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennow haaulaa'i kuwan ru'asada ah oo madaxda ihi adalluunaa wayna dhumiyeen adduunka markaan joognay bay ariiqii xaqa ahaa naga dhumiyeen ee fa'aatihim allow sii cadaaban cadaab sii cadaabka oo dicfan ay mudaacafan mid la laablaabay ah cadaabkaas ilaahayuu sii oo min annaari naarta ah yacni cadaab mudaacaf oo naar ah allah yuu sii sidaas bay maaragtay rabbi u baryeen qaala marka allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi likullin dicfun walaakin laa taclamuun qaalada faacilkeeda allah baan ka dhigayna qaala ay qaala allaahu markay rabbi sidaa weydiisteen ayuu wuxuu rabbi ugu jawaabay likullin mid kasta kulligii ay likulli firqatin walikulli aa'ifa koox kasta kulligeed oo idinka idinka mid ah mustakbiriintii iyo mustadcafiintiiba kuwii madaxda ahaa iyo kuwii madaxda loo ahaaba wuxuu leeyahay dicfun laablaab buu leeyahay cadaab mudaacafa buu helaya walaakin laa taclamuun walaakinse laa taclamuuna idinka ma ogidiin yacni maa lakum jamiican dhammaantiin waxaad leedihiin ma garanaysaan ama laa taclamuuna ma ogidiin hawla alcadaabi cadaabka dhibaatada uu leeyahay ma garanaysaan dad cilmi u leh ma ahidiin weeyaan laakiin cadaab adag baad ilaahay agtiisa ku leedihiin wey aayaddan iyo aayadda ku xigto allah wuxuu nooga warramayaa dadka maaragtay kufaarta ah ee xaqa diido oo shirkiga iyo kufriga iyo takdiibka qiyaamo la tagaay macaasida la tagoo sidaas cadaabka ilaahay ku galaay ayaga iyo dadkii baadida ugu yeeray ee madaxda ahaa in ay barrito markii qiyaamaha cadaabka ay iskugu tagaan qaarkood qaarka kale uu lacnaday uu ka beri noqonaayo ru'asadii inay beri noqonayaanoo mar'uusiintii dadkii madaxda loo ahay ka beri noqonayaan kuwii matbuuciinta ahaaye kuwii taabiciinta wax raacay madaxda loo ahaa kuway madaxda u ahaayeebay ka beri noqonayaan marka qur-aankana aad bay ugu badan tahay aayadahan ilaahay uu kaga warramay qaala allah wuxuu yidhi udkhuluu gala markay ictiraafeen kufrigoodii fii umamin maca umamin oo fii jumlati umamin ummadahaasoo qad khalad tegay min qablikum idinka hortiin oo min aljinni jinnigii ka mida walinsi insigii ka mida fi naari naartii la gala naartii dhexdeedii gala baa la leeyahy idinkoo wada jirtaan cadaabkii wada gala marka yacni ictiraafkoodii inayna yacni maaragtay dunuubta ictiraafteena halla daaya lama odhanin marka labaad inaanan lagu cadaabin dulmi ayay tusinaysaayo inay kaafiriin ahaayeen bay qirteen wa shahiduu calaa anfusihim annahum kaanuu kaafiriin inay gaalo ahaayeen markay ictiraafeen baa marka la leeyahay naartii gala baa lagu odhanaya wy markay naarta galaan maxaa dhacaya marka kullamaa dakhalat ummatun ummad oo min alumami almaadiya alumam alkaafira ummaddii kaafirada ahaydee qooqday ummad kastoo ka midihi marka ay gasho mar kastoo ay cadaabka galaan ilan fowj fowj iyo koox kooxbaa cadaabkii loogu ridiyo ummad ummad weeyaan ayaa loo gelinaya ummad kastaba markay gasho lacanat ukhtahaa walaasheed ayay lacnadaa oo maaragtay xagga naarta kaga hormartay yani waa la yidhaahdaa ay allatii sabaqat ila annaar naarta tii kaga hormartay walaasheed oo xagga nasabka aan ahayne xagga diinka iyo baadida iyo kufriga iska lahaa ayay lacnadaysaa weyaan way islacnadaan inay islacnadayaan allah subxaana wa tacaala qur-aanka uu noogu sheegay nabiyullaahi ibraahim isagoo ilaahay ka xikaayoonayo fii suurati alcankabuut buu noogu sheegay allah wuxuu leeyahay waqaala inama ittakhadtum min duuni illaahi awtaanan mawadata baynikum fi lxayaati addunya adduunka waad isjeceshihiin awtaan iyo asnaamaad samaysateen dad kalgacalo idinka dhaxaysaad tihiin idinka iyo asnaamtiinni iyo idinka dhexdiinna mushrikiintiiba kalgacalo iyo jacayl baa idinka dhaxeeya adduunkuwa xaalkoodu waa sidaa markay aakhiro tagaan muxuu noqoni xaalkoodu muxuu noqoni uma yowma alqiyaamati yakfuru bacdukum bibacdin wayalcanu bacdukum bacda wama'waakum annaaru wamaa lakum min naasiriin yan saasuu rabbi leeyahay maalinta qiyaamo markaa tagtaan qaarkiin qaarka kalebuu gaalaysiin oo ku kufrimi qaarkiin qaarka kalebuu lacnadayaa qaarka kale u caroonayaa marka qiyaamo markii la tago xaalkoodu waa sidaas weeye oo islacnadaya waana kale beri noqonaya fii suurati albaqara kusoo aragnay ayagoo kale beri noqonaya ittabarra'a aladiina itubicuu min aladiina ittabacuu wara'aw alcadaaba wataqaطacat bihim alasbaab kuwii madaxda ahaa ayaa waxay ka beri noqonayaan kuwii raacay markay ayagana ka beri noqdaan waqaala aladiina ittabacuu low ana lanaa karatan fanatabaraa minkum fanatabaraa minkum kamaa tabara'uu mina yani saasay odhanaya kuwii madaxda loo ahaaba iyaguna waxay leeyihiin adduunka keliya haddii hal mar naloo celin laha si aan uga soo beri noqonno sidii hadda nooga beri noqdeen oo kaleeto ayay odhanayaan marka waa yacni berrinta qiyaamaha qofka ilaahay uu hebelaa ibaadiyeeyey ku baxsan maayo qofka caqligaa ilaahay siiyey khiyaar buu rabbi ugu daray rusul buu u soo diray kutub buu rabbi soo dejiyey xaqii baa loo caddeeyey yacni qofka wax maaragtay ka qarsoon ma jiro waxa weye markii rusushana lasoo diray kutubtana lasoo dejiyey waxa weye liyahlika man halaka can bayina wayaxya man xaya can bayina qofkii halaagsamayana si caddaana u halaagsamaya kii maaragtay noolaanayana oo cadaabka ka badbaadayana si caddaan buu u noolaanaya weyaan marka hebela ibaadiyeeye ilaahu cadaabka ha loo laablaabo qiimo ma leh labadiinaba isku dembi baad noqonaysaan weyaan taabica iyo matbuucu waa isku mid weyaan allah wuxuu leeyahy xataa ida daarakuu fiiha حتى إذا داركوا فيها جميعا مركي أي ككلمين يعني أي تداركوا بلوجي ذا فيها نار تدحدي إذا مركي ككلمين جميعا أيقوا دم التدارك حق اللغة وحلوقنا التلاحق والتتابع والاجتماع في النار تتابع بالإسراع الراعد إسهاليلي إسكدب التقيد نار تدحديد لغو كلمة إيا لو جيدا مركي الناس إسكوكو تقين أيقو دم تابعينتي متبوعينتي كوي مدحض الله هاي كوي مدحض مركي كلمان أي قالت أخراهم لأولاهم مركي أخراهم وحلوجة مستضعفين توا أما أتباع ذا ليلة كوي وحراعه مدحض اللوية أولاهمنا وحلوجة ذا dadka mustakbiriinta quraanka ma aayado badan lagu sheego ama ma aragtay matbuuciinta la yiraahdeen la raacay ama ru'asada la yiraahdeen madaxda ah kuwaas loo jeedaa weeyaan qaalat waxay tiri ukraahum kuwoodi yaani ma aragtay ducafada ahaaye wax raacay kuwoodi dambe yaani kuwoodi hooseeyay way madaxda loo ah liulaahum kuwoodi horeeyay waxay ku yiraahdeen oo madaxda ahaa kuwi madaxda ahaa bay waxay ku yiraahdeen hadalkaas ayay yaani maarka markay cadaabka ku kulmeen ayay sheegteen waxay culimada qaar ku sheegaan oo kaleeto qaalat ukhraahum kuwoodii dambeeyay yaani dukuulan fi naar naarta gelitaankeeda kuwii ku dambeeyey ayaa liulaahum kuwoodii hore waxay ku oranayaan oo gelitaankii dukuulan fi naari kaga horeeyey marka waa ru'asadii mar uu siinta un baa loo jeedaa weeyaan alatbaacu iyo waxa loo jeeda war ru'asa dadka madaxda ah baa loo jeeda ayagoo marka kuwan ka sheeganayaba waxay leeyihiin waxay darto uulaahum waxay u yiraahdeen allah bay la hadlayaan rabbana haulaa'i adalluna faatihim adaaban dhifan min an-nar rabbana rabbigeeno bay waxay yiraahdeen allah ayo haulaa'i kuwan madaxda ihi adalluna wayna dumiyeen طريقي حق أهابي نقصه دميين طريق حقها أي نقلمية فآته مرك ربي يوصي عذابا عذاب سي عذابك أو ضعفا بمعنى مضاعف أهو للاب لابي الله يوصي صوت حوغا إيقي ويضمان أنا قروانا دميين مرك اللي بدن بين إليه مرك إلهي عذابك أولا بلا ومن النار نار في أه عذاب كاسو نار تأه ربي عذاب مضاعف سيبي إلهي سلاس بيقعد سمية مرك markay sida yiraahdaan yaani baadida ilaahay halkan uu noogu sheegay oo laleeyahay way dhumiyeen ay waana dhumiyeen ay leeyihiin rabbana haulaa adalluna sida ay ku makansadeen baadidaasi baadiyeenta ay baadiyeeyeen aayadaanna ayna noo sheegin laakiin allah baa maaragtay noogu sheegay fi suurati al-ahzab inay tahay baadiyeenta ay baadiyeeyeen raacitaanka ay kufriga iyo shirkiga iyo takdiibta rasusha la beeniyo ay ku raaceen taacada ay ku ateeceen xumida ay fareen ay ku ateeceen arinkaas weeyaan marka dalaalku sababkiisa wax ay maaragtay ay ku mutaysteen ay dadkan ku baadiyeeyeen waa itibaacaas iska dabagaleen aynan caqligoodii iyo maskaxdoodii kulli aynan adeegsanin nimankaa keliya iska dabagaleen dadka madaxda iska dabagaleen ولذلك الله في سورة الأحزاب وحكولية يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول ما أنت عذابك وجهه ذا اللي قد قديه أي وحي أرميان يا ليتنا ووقت ليتني إيسو عبكو تري شلايتين عبكو تري شلايتنا نذي وحي أطعنا الله وأطعنا الرسول محان الله رسولك سواء طيعوا إليك قال يعروحي لقاء وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل الله يقول مدح ذيني يكون الدقود أهاي مدحوين تأها أيام أطعمين ضبقلني مركز طريق حقا نقضوا بيه ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا الله يقول عذاب مضاعف فسيه لعنة هذا نحريس هذا نكفقه ولعنة كبيرة كرد بأورنا أيام وياه مركز يعني hadalkaas ayay maaragtay dalaalka sababtiisu waa taacada waa aficnay li wa'tiraafnay waa i'tiraafay way raaceen xaqi iyo rusushi iyo kullina way ka soo jeesteen way ka leexdeen weeyaan qala allah xubir subhanahu wa ta'ala likulli mid kasta kulligi oo labadii nakooxood kamida kuwa madaxda iyo kuwa madaxda loo yahayba firqa kasta iyo taa'ifo kasta waxaa u sugnaaday uu leeyahay dicfun laablaab buu leeyahay dicfi ayuu oo cadaabka ka mid ah buu leeyahay alatbaacu waalmatbuucuun labadaba cadaabku cadaab kulul oo adag baa laydin siini wey walaakiinse laa taclamuuna ma ogidiinoo cadaabkaasi yacni maaragtay inta uu la egyahay hawlkiisa ma taqaanaa ama noociisa wuxa uu yahay ma garanaysaa ama waxa cadaab meesha aad ku leedihiin ma taqaanaan inta macaani mutaqaarib isku dhowdhow weeyaan markii dadkii madaxda loo ahaa hadalka ay yidhaahdeen baa waxaa hadlayo kuwii madaxda ahaabaa marka hadlayo wa qaalat uulaahum liukhraahum famaa kaana lakum calayna min fadli wa qaalat uulaahum kuwoodii hore oo madaxda ahaa ayaa waxay tiri waxay yidhaahdeen liukhraahum kuwoodii dambe ee madaxda loo ahaabay waxay ku yidhaahdeen famaa lakum idinka mali idiin idiinma sugnaani calaynaa dusheenna min fadlin wax dheeraad ah oo aad ku leedihiin lama arko annagii idinka cadaabku isku mid baan ka nahay weeyaan ahlu naar baan islanna wax fadligoo aad naga leedihiin ma jiro faduuquu dhadhamiya ayaga hadalka odhanayo yacni mustakbiriintiibaa hadalka wataan faduuquu dhadhamiya alcadaaba cadaabkii dhadhamiya bay odhanayaan bimaa kuntum bimaa shay sababtii ku dhadhamiya kuntum aad ahaydeen tagsibuuna kuwa kasbado wixii aad kasbadteen sababkeeda maanta cadaabka ku dhadhamiya sidaan annagaba cadaabka aan ugu dhadhaminayno weeyaan marka jawaabtaas bay bixiyeen oy maaragtay odhanayaan yacnii wax fadli ahoo dheeraadaad leedihiin male marba haddaan ahlunaar isla nahay calaacalkiinana waxba idiin tari maayo w isku mid baan nahay weeyaan marka sidaan annaga u dhadhaminayna cadaabka idinkana u dhadhamiya bay odhanayaan calaacalka iska daaya weeyaan saasoo kale odhanaya marka yacni maaragtay waxa weeyaan mushrikiinta markii qiyaamaha la tago mustadcafiinta iyo mustakbiriinta dadka madaxda iyo kuwa madaxda loo yahayba doodaasi mar walba way dhex maraysaa sidoo kaleetabu allah fi suurati saba ayuu noogu sheegaa walow taraa idi aalimuuna mawquufuuna cinda rabbihim yarjicu bacduhum ilaa bacdin ilqawla yaquulu ladiina studcifuu liladiina istakbaruu lowlaa antum lakunnaa muminiin mustakbiriinta mustadcafiintiiba waxay leeyihiin kuwii madaxda loo ahaa haddaydnan madaxdiinaan jiri lahayn annaga muminiin baan noqon lahayn idinka xaqa naga hor istaagteen madaxdiibaa hadasha waxay yidhaahdeen قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمون بل كنتم مجرمين يعني وحاد أحيدين مجرمين بعد أحيدين بينهم بل كنتم مجرمين وحاد أحيدين ضد البيليال أحباب أحيدين أما قال لي حق يذكر استاجنا ليلة حق ووجدين أما أساسا كاية درقشين خاصة بحب إذنكم الكيني إجرام كيما إذن كيني مركز كوان أورانيا وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا يعني وحي أهد مكر في هدينك أي مالنت أكسمين يسين إن الإله كو كفرنه وأن نبني شرك أسمينه تاسبا كنتي بإليهين ماركتي يعني إن عذاب إذن لقلنا نو كنتي بإليهين مرك على كل حال مستضعفين يكون ماركتي مستكبرين تلي هذا mid walbaba cadaabkiisa buu leeyahay hadalkaas ay sheegeen baana run ah weeyaan waqaalat uulaahum kuwii madaxda ahaabaa waxay yidhaahdeen liukhraahum kuwoodii dambe oo madaxda loo ahaa waxay ku yidhaahdeen famaa kaana lakum calayna min fadlin famaa kaana lakum idinka idiinma ahaanin calaynaa annaga dusheenna min fadlin wax dheeraad ahood nagu leedihiin lama arka bay leeyihiin bal waxa weeye xagga kufriga ilaahay lagu kufriyaan ka sinayn استحقاق العذابنا وكسمنا مدشده عذابك لما تيستنا وانكسر وانكسرنا إذن كان واقف لسان سنة أنا أقفرنا كلك فدوكوا بالدمية العذاب عذابك بما كنتم أهاشيهني تكسبون بما, بما بسبب ما شيء سببتي كل الدمية كنتم هذا حيدين تكسبون كوكس بضو عذابك وحي أتسوى كسبتين الأعمال السيئة عماشح حميد من الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى الله وشرك الله سمعيه xumaantiio lala yimaadaa cadaabkaas ku dhadhamiya hadalkaas bay yidhaha sida annaga uu dhadhaminayno ina aladiina kadabuu biaayaatina wastakbaruu canha لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل حتى يلج الجمل في سم الخياط أيضا الله سبحانه وتعالى وقوى الرمياء قفكم مرضى هدو أسقعوا كفر وطو قال أه شرك وطو قيامة أو تغو مرنا إنا جنة إلهي أسنقليني أي رب نوع بيني إن الذين كوي كذبوا بينيي بآياتنا آياته نبينيي وآيات تنزيل قاهايو الله رسوله سوى كسو دجيه ويان واستكبروا اسوينيي عنها أي عن اتباعها رأيتانك آياتك وحي فريان لقاتو عنها أي عن العمل بها آياتك إن قدق من اسكوينيي وآنا قادنين قدق من ويان واستكبروا عنها اسكوينيي إن قدق من لا تفتح لما فره لهم ايغ لو ما فره ابواب السماء سمد الدهيده لو ما فره ولا يدخلون من غلان الجنه جنه الهي ما غلان جنه الهي نغلي ما يعني حتى يلج الجمل انت اورتيغا كغلو في سم الخياط عربده daloolkeeda yarka ah meesha dambe daloolsho ilaa uu ratiga intuu galo uu dhinaca kale uga baxaahi janno ilaahay arki maayaan weeyaan wakadalika ay mithla dalika aljazaa alfadiic jazahaas aad iyo aad u xun iyo abaalmarinta aad u liidato banajzi ku abaalmarinaa almujrimiina kuwa dembiilayaasha ahee mujrimiinta taas ayaan ku abaalmarinaa buu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala marka aayadaas waxa weeye inaysan jannada ilaahayna gelayn yaani maaragtay amalkooda iyo ruuxdoodana samada ilaahay inaan loo koreynin marka dadka takdiibka la yimaado in alladina kadabuu biaayatina aayadaheena bay beeniyeen oo xagga qalbigay ka beeniyeen maba rumaynin weeyaan iimaan lama aysan imaanin ayadoo aayaadku ay cadcad yihiin wastakbaruu canhaa ku dhaqankeedina iska weyneeyey diiday inay ku dhaqmaan aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala yani waxaa loo jeedaa lam tu'min quluubuhum wastakbaruu can ilcamali biha qalbigoodana ma rumayn in lagu camal inay ku camal falaanna way iska weyneeyeen oo ma aynan doonin dadkaasi laa tufattaxu lahum abwaabu samaa'i looma furo samada irdaheeda looma furo marka لا تفتح وحال يرهدا اكثر جمهور القراء لا تفتح باخريان لو ما فرفره اي اخرنيا لكن ابو عمر وحمزه الكسائي اي قوي تخفيفيانه لا تفتح لهم ابواب السماء باخريان لو ما فره اي اخرنيا وهي تاس وهي فدوديه بالتخفيف باخريان وهي marka waxa aan loo fureynin samaawaadka waa maxay ila allah wuxuu yiri la tufattahu lahum abwaab as-samaa waa iska ijmaaliye waxa marka aan loo fureynin samada waa maxay culimada laba macnay ku sheegaan mar waxa la leeyahay ruuxdoodaan samada loo furin yaani waxa weeye yaani samadii looma furo arwaaxdoodii markay dhintaan ruuxdooda samada looma furo looma ogolaado inay samada fuulaan macnahaas waxa weeyaan waxaa ku fasiraya daxaak ibn musaaxim oo ka soo guurinaya Abdullah ibn Abbas ayuu ka soo guurinaya Abdullah ibn Abbas baa ku fasirayo dhaxaq baana ka soo guurinaya Ibn Jarir al-Tabari wuxuu warinaya an Ibraa ibn Aazib radiyallahu anhu ayuu wuxuu ka warinaya macnahaas ruuxda looma furay yaani ila yaani hadith marfuuc ah nabigeena loo rafciyo alayhi salatu wasalam loo koriyeelo ayuu ka warinaya Ibraa wuxuu leeyahay anna rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam رسولك الله با وحو شيك وحو يعني ذكر قبض روح الفاجر نبي وحو كشيكيي روح قفك فاجرك فجورك سميه عاصقا روح ليس مركي لقبضون يبو كشيكيي وأنه يسعد بها إلى السماء مركي ملك الموت كأو روح ليسي قبضوه قاته سمد إلا لكريو ملك, ملك الموت كيبا قاضيه سمد إبو لكريو مركي فيسعدون بها dadkii mujrimiinta faajiriintii samadii baa maaragtay loogu qaadaa falaa falaa yamuruuna ala mala'in min almalaa'ikati إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث ملائكة قيب كمدة هو ملك الموت كمركو الروح دي فاجرين تأو قاتو فاجرك الروح دي سمركو قاتو ملائكة قيب كمدة مركو مرضى وحيليهن والروح ذا مارت خبيث كأهحن وآضوذة تمحيه مركاسو فيقولون ملائكة كلا أرنس ملك الموت كي وفلان بينين هبلوين waxay ugu magacaabaan biaqbah asmaa'ihi allati kana yud'a biha fi dunya magacyadiisa ku ugu xuma markuu adduunka joogay ayay ugu yeerayaan hatta yantahu yantahu biha ila as-samaa ila samada ay ka gaaraan ruuxdii bay wataan ila samada ay ruuxdii faajirka kala tagaan markaas uu leeyahay fayastaftixuna lahu waxay weydiisanayaan in loo furo samada in loo furo malaa'iktu weydiisanaysa fala yuftahu lahu looma furayo ولو دين الروح لخبيثة علبا لليه ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم آيدا أيو نبجنا أخريي لا تفتح لهم أبواب السماء أيو آيدا أيو رسول كنا أخريي عليه الصلاة والسلام حديث كاس بن جرير الطبري وحكرا صوصار إمام أحمد أبو داود وصوصار وأنا حديث صحيح هو سنة كيس وسنة صحيح هو marka waxa la koryeelayo oo samada loo diidayo waa ruuxdiisa samada looma ogolaado بينما قفك مؤمن كان روح عيسى سمد الله أقلانا يولي لسودة وينيو أيتها النفس الطيبة اللي أرني نفتها ونسني سودة ووبا للي سمدي بالله كريلي مجرم كسوى لسوء علمية سمد الله ما أقلانا معناها سوحب معناها كوبات ويا معناها اللباد وحوي لا تفتح لهم أبواب السماء إذا وحقا سمد الله فريني وعمل كأي سميستان أعماش أي قبصدان سميان ama ducada ay la yimaadaan samada looma koryeelo baryadooda lama aqbalo amalkooda ay sameysteen lama aqbalo ay taaca ahaan ula qasdayaan lama aqbalayo weeyaan marka macnahaasna waxa ku fasirayo imaarka mujahid ibn jabr ba ku fasirayo riwaay kale abdullah ibn abbas waa jirta iyadana sidoo kale ayaa laga soo guuriyaa weeyaan marka camalkooda lama koryeelo عبد الله بن عباس وحوليها لا تفتح لأعمالهم ولا لدعائهم ولا لشيء مما يريدون به طاعة وحألا وحي طاعة أهم الدوران دعاء ذي عمل كودة لوما كريالو وسمدي لوما كريالو ويا حي الله ما أقبله سبحانه وتعالى ويا سورة الله في سورة فاطر وكلية الله وحى سمد أوه قلاذا الله فرايو الله لو كريالا شيء عملك صالحا ويا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وحلا كرييله او الله سبحانه وتعالى حقيسه لو كرييلا waxa weeye waa kalima al-kalima tayyib ya amal salih la loo jeeda weeye amma kuwan lama maartay looma furo weeye walidalika labada macno ba laba macno wanaagsan weeye ibn jarir at-tabari labadaba uu kuwa fasira wuxuu leeyahay la tuftahu li a'malihim wala li arwahihim camalkooda iyo ruuxdooda midna samada looma furayo buu leeyahay ibn kathir markaas wuxuu leeyahay wa hada fihi jam'un bayna alqawlayn labada ra'yi ee labada culimada aaraada ay kala qabaan ku fasireen arrinkan baa kulminay la ruuxdoodana la koryeelin wala camal saalix ay sameystaan baan samada loo koryeelin weeyaan marka la la tufattahu lahum law mafru a'maashoodi iyo ruuxdooda midna abwaab as-samaa'i samada irdiheeda loo mafuro ولا يدخلون من قلان الجنة جنة إلهي قل مايان حتى يلج الجمل قيل انت او كقل رتق قيل الجمل وحلو جيل البعير رتق إلى او كقل في سم الخياط عربد باش وحلو قطشو يعني الدليل كيل إلى او رتق انت او قل كتحبهاي وحويان لو ما او قلان ايوهيان جنة قل مايان مركا يعني هذا الكاس oo Allah uu kalimadan leeyahay macnaheedu waxa weeyaan la yadkhuluna aljannata bihal min alahwal marna jannada ilahi ma arkayaan mana galayaan walidalika ayu allaqahu Allah subhanahu wa ta'ala bil mustahil shay mustahil lagu xiray galitaankoodi ay jannada galaan waxaan dhici karin ayu rabbi subhanahu wa ta'ala ku xiray oo maarta shardi uga dhigay weeyaan cirbadan aan anagu dharka ku tolano daloolkeeda yarka ihi waxaway waa shay yaani maaragtay daloolada waxa ugu yar bay kamid tahay waxyaalaha daloola waxa ugu yar bay kamid tahay masuuroobi kartaa ratiga inta leeg inuu cirbada inta galo dhinac kale uga baxo waa mayo waa mustaxiil marka haddaysan badhici karin in cirbadaas intuu ratib galaa uu daloolka yarkaa ka dhexbaxo haddaysan dhici karin ma dhici karto gaalada kufaarta ah inay jannada ilaahay galaan macnaha taas weeyaan marka taasaa loo jeedaa walidaalika culammadu waxay leeyihiin jamalka maxaa loo sheegay khusa aljamalu bidikri bay yidhaahdeen ratibuu ilaahay sheegay maxaa yeelay likownihi yudrabu bihi almatalu fii kibari daati bay dhahay maal iyo tusaalaha marka wax la suuraynayo oo carabta wax suurayn jirtay xagga weyninka markay wax tilmaamayaan sidoo ratiboo kaleeta bay tusaale usoo qaataan ratigisoo u weynyaho kale ayay tusaale usoo qaataan sami lkhiyaatna sidoo kalebaa iyadana loo sheegay oo allah uu magacaabay sami lkhiyaatna waxaa loo yani dikrigii sheegitaankii loogu khaas yeelay likownihi haayatan fi dayqi iriiriga iyo dalool yar yaraantiisu haaya wey meesha ugu dambaysoo maraya kana weyninkiisa waad aragtay kana yaraantiisii sidaas baa marka loogu soo khasisay baa leeyahay marka asammu waxaa loo jeedaa samu lkhiyaar asammu waxaa la yidhaahdaa sammi waxaa lagu magacaaba kullu taqdin latiifina la yidhahdaa dalool kasta oo yar sami baa la oranaya mila yani maxaa la yidhaahdaa mila taqdi libra sida baasha maaragtay cirbadda daloolkeedoo kaleeto ayaa la yidhaahdaa kaasoo kalea loo jeedaa khayaadkana waxaa la yidhaahdaa maa yuhaatu bihi ba wixii wax lagu tashoo dhan ayaa loo jeedaa weya wax alla wixii wax lagu talo idil baa loo jeeda marka arrinkaasi sida uusan u dhacaynin inuu maaragtay rati ou cirbad daloolkeed galaahi aynan u suuroobaynin baa kaafirna jannada ilaahay inuu galaa aynan u suuroobaynin maxaa yeele shirki buu la tegi sooma shirki qofkii la tegana maxaan soo aragno alla noogu soo sheegay fi suurat almaa'ida jannada ilahay muxaram ka tahay sooma innahu man yushrik billaahi faqad xarama allahu calayhi aljanna jannada ilaahay buu ka xarimayba marka maba lehba boosku ma leh weeyaan saasaa loo jeedaa weeyaan cabdullahi bn cabbaas oo kale riwaaye ay ka soo guuriyaan yacni maaragtay culummada saciid ibnu jubayr iyo rag lamid ay ka soo guurinayaan wuxuu akhriyaa isaga yacni ma walaa yadkhuluuna aljannata xataa yalija aljummalu buu akhriyaa xataa yalija aljummalu fii sami alkhiyaar jiimkoo la godo miimkana la shido ayuu akhriyaa marka aljummal waxaa la yidhahdaa bay leeyihiin alxablu alkhaliidu inta xargaha waaweyn ee dooniyaasha lagu xiro doonidoo kale xarga lagu xiro waaweyn oo cirbad dulkeed ka galo macnahaasoo kalebana way yidhaahdaan oo saciid ibnu jubayr oo kale macnahaasuu dooranayaa weyaan laakiin qiraa'adaana mutawaatir ah xataa yelija aljamalu fii sami alkhiyaati wakadalika najdi almujrimiina wakadalika ay mila dalika aljazaai jazahaas foosha xun oo kale baan najzii ku abaalmarinaa almujrimiina kuwa dambiilayaasha ah jazahaasaa la siiya cadaabka unbay ku waarayaan oo weligood ku jirayaa mooyaane saasaa loo jeedaa yacni waxa weeye kuwa jurmigooda dunuubtooda ay tiro badatay qookooda ou batay jazahoodu waa naartaa weeyaan lahum min jahannama mihaadun wa min fawqihim khawaash wakadalika najzi daalimiin lahum waxay leeyihiin mujrimiinta kufaarta mukadibiinta min jahannama jahannama waxay leeyihiin yani xaggeeda waxay ka leeyihiin mihaadun gogol bay leeyihiin wa min fawqihim yani hoostooda gogashooda ay gogolan inay ku seexdaan waa naar weeye jahannamo ah weya wa min fawqihim dushoodana waxay leeyihiin khawaashin go'yaal iyo daboolyaal bay leeyihiin waxay huwadaan ayay leeyihiin oo cadaabkii ah weya wakadalika sidaas oo kale jazahaas hoos xun oo kale baa najzi aan ku abaal marinaa aldaalimiina kuwa daalimiinta ahoo naftooda dulmiyey bilishraaki billaahi wاtakdiibi biaayaatihi allahu shirki loo sameeye iyo maaragtay aayaadkiisoo la beeniye dadkii ula yimid jazahaasoo kale aan ku abaalmarinaa buu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala marka almihaad sida maaragtay maxamed ibn kacbin alqurabi iyo kayruhu uu ku fasirayo almihaadu waxaa la yidhahdaa alfiraashu baa loo jeedaa alfiraash aa la yidhahda gogasha wey mihaad waa gogasha oo qofka ku seexanaya baa loo jeedaa aslu mahdiga mahdi marka la yidhahdo mihaadka oo mahdi buu ka yimi mahdiga asal ahaan waxaa la yidhahdaa dhabta dhabta hooyada oo kale ilmaha markuu dhashay ay dhabta saarto oo kale ayaa la yidhahdaa maxaa yeele ilmaha markuu dhasho hooyadii dhabteedaa gogol u ah haystaa oo ku jiraa weyaan marka gogol waxaa u ahoo mahdi u ahoy ku gadgadoomaan waa cadaabka ilaahay weeyaan lahum min jahannama jahannama xaggeeda waxay ka leeyihiin mihaadun gogol bay leeyihin firaash cadaab ah bay leeyihiin ay gogoladaan oo meelna inuu uga baxayni sababta qofka markuu shayga faraashka uu ku seexdo asagoo buu ku dhex gadgadooma naartaasi saa ugu dhex jirayaan wey wa min fawqihim dushoodana waxay ku leeyihiin khawaashi alkhawaashi waxaa la yidhaahdaa waa daboolyaal bay leeyihin waa jamcu khaashiyatina la yidhahdaa aashiyatin baa hawaashin lagu jamcinayaa bay leeyihin haashiyadana waxaa loo jeedaa maa hashaahum waqataahumaa la yidhahda wixii daboolo oo ayaga ama go' ha noqdo ama wax un isku dadeen ha noqdo daboolkaas bay ilaahay agtiisa ku leeyihiin weeyaan marka macnaheedu waxa weeye naartiibaa kor iyo hoosba ku jirto hareeraysay weeyaan meelay kaga baxsanayaan lama arko kor iyo hoosba waa ka hareeraysay baa loo jeeda sida allahba fii suurati zumar uu noogu sheegay markuu ahlnaarka ka hadlayay wuxuu yidhi lahum min fawqihim dulalun min annaari wa min taxtihim dulal dalika yukhawifu allahu bihi cibaada yaa cibaadii fattaquun saasuu rabbi leeyahay subxaana watacaala waxay dushooda leeyihiin dulalun min annaar yani maaragtay wa min taxtihim dulal sida maaragtay daruurtoo kale wax kuu haraynayo oo kaleeto cadaabi iskor kor saaran ayay leeyihin waa go'yaashaas hoosna sidaasoo kaleba waxay ka leeyihiin firaashkaas ayay ku leeyihiin weyaan wakadalika sidaas baan sidaa oo kale mila dalika aljazaai jazahaas iyo abaalgud abaalmarintaasoo kale baan najdi ku abaalmarinaa alaalimiina kuwa aalimiinta ahee yani dulmiga la yimid baan ku abaalmarina hadda labada aayadooda isku xigto tii hore waxaa la yidhi wakadalika najzi lmujrimiina la yidhi midda dambena wakadalika najzi aalimiina baa layidhi marka waxaad garanaysaa waxay culammada leeyihiin jurmiga jurmigii waxaa la sheegay iyo dembigii ijraamkii dembigiibaa waxaa yani uu sabab u noqday yani wuxuu sabab u noqday xirmaanuhu min dukuuli ljanna ilaa jannadaa loo diiday sooma ahayn diiditaankii jannada loo diiday ijraamkii ay la yimaadeen baa sabab u noqday marka kaas baa lagu abaalmariyey dulmigana waxa weeye aayadda dambaa dulmi la yidhi dulmigaasna waxa weeye tacdiibkoodii oo ashadd alcadaabi la cadaabo ayuu rabbi subxaana wa tacaala dulmiga sabab uga dhigay weeyaan dulmigabaa wuxuu sabab u noqday cadaabkaas ay ku waarayaan ay weligood ku jirayaan marka yani maaragtay inuu marka ijraamka jariimadooda iyo dulmiga dulmiga inuu sii wen yahay ayay tusinaysaa bay leeyihiin mufasiriintu yani maaragta qayb ka mida saasay ku fasirayaan weya wladiina aamanuu wacamiluu saalixaati laa nukallifu nafsan ilaa wuscahaa markii dadkii ahlu naarka ahaa oo alashqiyaa ahaa ou rabbi subxaana wa tacaala cadaabka ay leeyihiin nooga sheekeeyey ayuu rabbi wuxuu ku cadfay dadkii ahlu khayrka ahaa ee sucadada ahaa ee ahlu jannada ahaa alla agtiisa wanaagga ay ku leeyihiin buu rabbi loo sheegi badanaana qur-aanka sidaan soo marnay waa isdabadhiga markii ahlu naarka laga sheekeeyey iyo waxa ay leeyihiin ahlu jannaha iyo wanaagga ilahay agtiisa ay ku leeyihiin baa laga warrama si qofka markuu cadaabka iyo wixii looga sheekaynayo ou arkaa ilaahay uu uga magan galo camalkii uu maaragta gaarsiinaya naarta uuga haro wanaagga markii laga sheekeeyana si uu ugu daydo oo maarata khayrka u sameeyo oo ilaahay u weydiisto jannadiisa iyo khayrka inuu ilaahay siiyo wladiina dadkii aamanuu alla rumeeyey muminiintii allah iyo rasuulkiisa rumeeyey wa camiluu camal falay asaalixaati alacmaal asaalixaati acmaasha wan wanaagsanna sameeyey oo camalkooda hagaajiyey kuna hagaajiyey ikhlaas iyo mutaabaca ku hagaajiyey allah ay u saafi yeelaan nabi muxamed ay ku raacaan calayhi salaatu wasalaam rasuusha ay ku raacaan camalkooda ku hagaajiye laa nukallifu ma shaqayn mayno ma kallifayno nafsan naf ma kallifayno ilaa wuscahaa karaankeeda mooye waxay karto ay awooddo mooye waxaysan awoodin dusha ka saari mayno saasuu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala ulaa'ika dadkaas aliimaanu waalcamalu saalix la yimid waa kuwii mukadibiintii iyo aayaadka iska weynaysaya cagsigooda weeyaan kuwa cagsigooda wey kuwa ka soo horjeeda wey dadkaas iimaanka iyo camalka saalixa la yimid asxaabu ljannati jannada dadkeedii weeyaan ahalkeedii wey asxaabteedii wey hum ayagu khaaliduuna kuwa waarayo wey fiihaa jannada dhexdeeda kuwa ku waarayo weeyaan jannadaa ilaahay bay ku waarayaan baa laleeyahay marka aliimaanu waalcamalu asaalix aayadda waxay noo sheegtay inay sabab qofka ugu noqonayso jannada ilaahay inuu galo jannada ilaahay inuu galo iimaanka iyo camalka saalixa bay sabab ugu noqonayaan weya marka waaladiina aamanuu wacamiluu saalixaati markii la sheegay ayaa aladiina mu'miniintii alla iyo rasuulkiisa rumeeyo camalka saalixa sameeyey markii la yidhi baa waxaa lagu xijiyey laa nukallifu nafsan ilaa wuscaha jumladan waxaa la yidhaahdaa يعني علماء waxay ku sheegan jumla muqtarida bayna al-mubtada'i wa khabarihi mubtadihi hadalka mubtadaha ila bilaabihi iyo khabarkiisii oo jawaabtiisii ah ayay kala dhex gashay waxa loo soo galiyay ila ulaaika daaka walladina la ismiga mawsuul khabarkeedii noqonayo weeyaan walladina wa ibtidaysanay ulaaika daaka khabarkii noqonayso marka sababta meesha loo soo dhex galiyay waxay tusinaysaa iimaanka iyo camalka saalixa oo rabbi uu amray shay sahlan inuu yahay diintu ay fududahay oo wax insaanka uu ka bixi karo ay tahay oonan cuslayn taas unbay aayadan jumlada muctaradka ay tilmaamaysaa laa nukallifu mashaqayn mayno ku kallifi mayno nafsan naf ku kallifi mayno ilaa wuscaha awooddeeda wax mooye karaankeeda mooye yacni inta ay awooddeeda daaqadeeda ay tahay waxaan ahayn kuma kalifayno marka iimaanka iyo camalka saalixa shay sahle ah oo qofka addoonka uu la imaan karo oo wax dhiba aynan ku lahayn inay tahay ayay tilmaamay waa diinka wey diinku diintaan ilaahay nabiyullaahi maxamed uu soo dhiibay rususha ilaahay uu dhiibay waa diin sahla ahoo fudud weeya diin culus ma aha siduu rabbiba yidhi wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj allah uu leeyahay fattaqu llaha ma statactumaa lagu odhan karaankaada ilaahay ka baqta laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha karaankaada waxaad awooddo unbaa dusha lagaa saari waxaanad awoodi karin dushaydan kama aanan saarin weeyaan ulaa'ika dadkaasi aliimaanu waalcamalu saalix la yimi asxaabu ljannati jannada dadkeedii ahalkeedii weeyaan dadka sifadaas wan wanaagsan ku sifoobay waa dadka jannada ilaahay inay galaan mutaystay hum ayagu weliba khaaliduuna kuwa waaraya way fiiha jannada dhexdeeda ku waaray marka dukuulu ljanna iyo wlkhuluudu fiiha labadaba way heleen gelitaankii jannada ay galaan waaritaanka ay ku waaraan labadaba way heleen allah waa uu siiye weyaan nicmo kale buu rabbi siinaya uu siiye buu rabbi noo sheegi wanazacnaa maa fii suduurihim min hillin tajri min taxtihim lanhaar wanazacnaa waan siibnay maa fii suduurihim dadkii ahlu jannada ahaa quluubtooda dhexdooda wixii ku jiray ku sugnaa oo min hillin xiqdi iyo xasadnimo ah waanu ka siibnay waa laga saaray ayagoo la nadiifiyey qalbigooda aan qof muslima cuqdad ugu haynin qofba qofka kale uu raadi ka yahay walaalkii uu raadi ka yahayba jannadii ilaahay la geliye waa laga siibay cuqdad uma qabo lanna noloshaada markaad qof kale cuqdo u qabto ood maaragtay ciil iyo caro iyo xasad uu kaa dhaxeeyo noloshaada mustakir ma aha weli nolol raaxale ma dareemayo ma dareemaysa marka ayaga wax alla wixii carqalatayn lahaa oo qof kaloo mu'mina muslim oo ahlu janno ah inay cuqdo caloosha ugu hayaan allah waa ka siiyey subxaana watacaala waa la qalbigooda waa laga saaray wey tajri iyadoo ay soconayso alanhaaru wabiyaashu min taxtihim ay min taxti busuurihim daarahooda hoostooda ay soconayso yacni jannadii ilaahay ayagoo ku dhex jiro oy webiyaashii ay hoostooda guryahooda hoostooda ay qulqulayaan ayaan jannadii markaan gelinay ka siibnay wax alla wixii calooshooda ku jiro qalbigooda ku jiro xasadnimo iyo maaragtay xiqdi ahaabaan ka saarnay wa qaaluu waxay yidhaahdeen markii jannada la geliyey oo nicmadii ilaahay ay arkeen alxamdu lilaahi alxamdu ammaan wanaagsan lilaahi allah abaa iska leh allay u sugnaatay weeyaan jinsu alxamdi ilah baa iska leh ammaan wanaagsan oo dhanba rabbi baa iska leh alladii allihii hadaanaa annagana hanuuniyey lihaadaa diinkan oo islaamnimada ah yacni lagu hanuuniyey ama maaragtay nawaafajiyey jannadan iyo camalka wanaagsan khuluudkan iyo nawaafajiyey allahaas baa ammaan iskale jannada in la galo lagu waaro allihii nawaafajiyey baa iskale lagu soo hanuuniyey wamaa kunnaa ma aanan ahayn linahtadiya kuwa ku hanuuno oo ayaga iskood u waafaqo arrinkan ma aanan ahayn lowlaa an hadaana allah haddowna rabbina hanuunin lahayn annagu ma aanan ku hanuuneyn bay odhanayaan maaragtay marka hidaayatullah ayuu rabbi iyo tawfiiqdiisa baan nicmadan ku helnay wey laqad jaa'at way timid rusulu rabbina rabbigeenna rusushiisii waynoo way timidoo bilxaqi xaqii bay la timid shay xaq bay la yimaadeen wixii ay noo sheegayeen baa dhaboobay oo maanta indhahan ku haynaa bay leeyihiin rususha inay waxay sheegayeen xaq ahayd markay sidaa yidhaahdaan wanuuduu waa loo dhawaaqaa dadkii ahlu jannaha ahaa ayaa loo dhawaaqi xag allah looga dhawaaqaya am tilkum ljanna am tilkum ay tilkum ljanna tiinaas tilkum am tilkum ay tilkum tiinaas waa jannada la ishaaraya aljannatu jannadii allah wey tiinaas oo hadda aad ku dhex jirtaan waa jannada ilaahay uuriftumuuhaa waa la idin dhaxashiiyey idinkaa laidin siiyey manaasisheedii iyo guryaheedii waxay lahaydoo dhan khayraadkeedii idinkaa laidin dhaxashiiye weeye bimaa kuntum bisababi maa shay sababtii baa laidinku dhaxashiiyey kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeyo wixii aad soo camal falateen ad soo shaqaysateen oo aliimaanu waalcamalu saalixa ayaa maanta laydinku dhaxashiiyey saasuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala ونزعنا ما في صدورهم من غل الله حليه ونزعنا وان سيبني ما في صدورهم أهل الجنة وحي دحد قلبكودا دحدي كسغنا قلوبتودا دحديدا وحي كسغنا ومن غل حقد يحسد نماء أيان كسيبني ساس ربي لي الغل وحلي لهذا حق اللغة الحقد الكامن في الصدور بالي لهذا يعني حقدك ku qarsoon oo ku jira quluubta dhexdeeda ku sugan ku qarsoon kaasaa loo jeedaa wey kaas baanu ka siibnay buu rabbi leeyahay hadday xasadnimo tahay qof muslima la xasto hadday tahay caro qof muslima loo caroodo wixii adduunka soo dhex maray asaga dadka muminiinta waa isqabanayaan waa dirirayaan waxbaa dhex marayo wixii ku dhex jiray ayaanu ka siibnay allah saasuu leey quluubtoodaan ka saafi yeelnay weyaan markaas ay quluubtooda laga saafi yeelayo waxa weeye waxay ayagoo walaalaaba isqaabilaan sariiro ku wada fadhiyo labada qof markii cuqdad ay ka dhaxayso midna midka kale wejigiisa ma fiirin karo ma isqaabili karaan waa kala jeesanaya wejiga isku dadbayaan laakiin kuwan ma ahano cuqdadii iyo xiqdigiibaa ilaahay ka siiba ahlu janna markaasi si fiican ayagoo mutaqaabiliina ayay isqaabilaan fii suurati alxijri buu rabbi noogu sheegay wanazacnaa maa fii suduurihim min hillin ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin sariiro dusheed ayagoo ku sugan oo isqaabilayo laa yamasuhum fiiha nasabun wamaa hum minha bimukhraiin jannada dhibna kuma gaaro lagamana saaro maalinta qiyaamaha jannadaas weligood way ku jirayaan weyaan marka xiqdigaas ilaahay waa ka saarnay buu odhanaya w tajri ayadoo ay socoto min taxtihim hoostooda yani min taxti ashjaarihim wa qusuurihim guryahooda iyo geedahooda hoostooda ay socdaan alanhaaru wabiyaalki ولياشن وكوي الله في سورة محمد أنه شاقي مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى يعني مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى أفرتاس وبي أي اسكس عضان مدوى بيا صافية mid waa caano saafiyo dhadhankooda marna isbedelaynin mid waa khamro saafiyo lagu wareeraynin lagu waalanayn mid waxa weeyaan waa malab saafiya weeyaan allah anhaartaas buu dhexdooda yeel markuu rabbi intaas ku sameeyey tajri min taxtihim alanhaar aayadda marka oo wanazacnaa maa fii suduurihim min hillin ikhwaanan tajri min hillin tajri min taxtihim alanhaar cali bn abi aalib sida cabdirasaaq uu ka warinaayo cabdirasaaq uu fii musanafihi uu ku warinaayo wuxuu leeyahay fiina wallaahi ahla badrin nazalat annaga dadkeenna ahla badr ahaa ayay aayadani nagu soo degtay buu odhanaya riwaayo kale ibnu jariir itabari oo warinaya bisanadihi can qataadata radi allahu raximahullah wuxuu leeyahay qataada cali bn abi aalib baa wuxuu yidhi inii laarjuu an akuuna ana wacumaana أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل يعني ما دام مسلمين تدحلوا لصحابة أو وحكا دحدعين يعني ما رأيتي وقعة الجمل يوحد دحمري أنا يعني عثمان بن عفان زبير بن العوام يا ما رأيتي طلحة بن عبيد الله كل جين إنان إلهي أو آيدا نقدق بارجيني نابو إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه مركا أنا ينوسو دكتبوا أرناي وقالوا وحي لأهلين أهل الجنه الحمد لله أمان أوطن ربي بأسكال أمان ونأكسن الله بأسكال الذي الله هدانا نحنوني لهذا جزاء نجهروني لهذا أي لهذا الجزاء العظيم جزاء وين أو أه وحوي نزع الغل من صدوره إن قلوب تودا لغا سارو يعني مارك حقدقا لغا سارو إيو القلوب في الجنة جنة أو لغو وارا لو جيدا نعمداس إلهي بانغو هنوني وما كنا معنا نحين لنهتدي كوكو كو هنونو annaga kuwa ku hanuuna iskood ugu hanuuna ma aanan ahayn lowlaa an hadaana allah yacni markay maqaacidoodii iyo meelahay ay makaan amaakintoodii ay arkeen ayay sidaa yidhaahdeen marka tawfiiqda ilaahay haddaynan jiri lahayn iyo waafajintu adduunka uu na waafajiyey allah aliimaanu walcamalu saalix uuna waafajiyey haddaynan jiri lahayn wuxuu leeyahay yani maaragtay kuma aanan hanuuneen weeyaan marka lowlaada waxay yidhahdaan jawaabteedu waa maxduufa laakiin waxay leeyihin yadullu calayhi maa qablahu hadalka ka horeeyaa tusinaya weeyaan kaana adoo yidhoo kale wey lowlaa hidaayat llahi lana ma kunna linahtadiya saasoo kale weeye hadalka ka horeeya tusinaya hidaayada ilaahay haddaynan jiri lahayn ma aanan ku hanuuneyn weeyaan saasay leeyihin marka rabbi subxaanau watacaala ayaa arrintan ku manaystay oo nicmadan dadkan siiyey weeyaan walidaalika ayuu imaam an-nasaa'i ibn mart ibn marduwayhi ay warinayaan an abi hurayrata radiyallahu anhu inuu leeyahay qaala qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulka ayaa wuxuu leeyahay markii jannada ahlu jannahu ay galaan qolo walbaba naartana dadkeedii ay arkaan wuxuu leeyahay kullu ahli kullu ahli aljannati yara maq'adahu min an-nar markuu jannada galo ayuu wuxuu arkayaa naarta booska uu ku lahaa mid kastoo ahlu jannah markaasuu fayaquulu wuxuu odhanayaa lowlaa an hadaana allah lowlaa ana allaha hadaani hadalkaasuu odhanaya haddoonan rabbi i hanuunin lahayn naartaas baan geli lahaa saasuu odhanaya markaasuu yidhi fayakuunu dalika fayakuunu lahu shukra arrintaas shukri bay u noqon allah buu ka shukrinaya haddaanan ilaahay i hanuunin lahayn maanta magcadkaas oo naarta booskaas baan ku lahaan geli lahaa buu odhanaya sidoo kaleeto wa kullu ahli nnaari yaraa maqcadahu min aljanna mid kastoo ahlu naarka markuu naarta galana booskiisii jannada buu arkaya uusan haysan oo maanta uu cadaab uu kaga jiro markaasuu fa yaquulu leeyahay low ana allaha hadaani hadduu rabbi i hanuunin lahaa marka wuxuu leeyahay fa yakuunu lahu xasra yacni shallayto iyo qoomama wey muxuu rabbi ilaahay muxuu ii hanuunin waayey ma aan jannadaas gale ayuu xasra uu noqonaysaa wey marka xadiidkaasi oo maaragtay lafdigaas ibnu marduweyhi baa iska leh شيخ ناصر الدين الألباني نو تصحيحنا في سلسلته سلسلة الصحيحة أيو كتصحيحنا ياوية لقد جاءت رسل ربنا بالحق لقد جاءت ويتمي رسول ربنا وأهل الجنة هذا الكوليوي ربي جاءنا الرسوشيسة بالحق حق ذي لتمد يعني وحي ناشيكتي وإنه شيئين ويا وحي رسوشي أدوك إنت جبنا إنه شيئين ربي إنه شيئين وأنه حقيقه بي ما أنت نداك وإنه ويا marka inta yiraahdeen wanuuduu waa loo dhawaaqay ahlu jannihii baa loo dhawaaqay xag allah looga dhawaaqay maxaa loogu dhawaaqayaa tahni'atan lahum wa ikraaman wa taxiyatan wa ixtiraama xushmayn iyo maaragtay qiimayn la qiimaynayo ayaa loogu dhawaaqaya maxaa yeelay adduunkiibay waxay la yimaadeen aliimaan waalcamal saalix ay la yimaadeen markaasaa waxaa la leeyahay an tilkum ljanna يعني أن تلكم الجنة أنت وفي مفسرين لأن النداء وحو قباب إذا معنى القول أي قباب دون لفظه لفظ القول ما قبل لكن يعني ما أرتي معنه سوتها أن تلكم الجنة أي تلكم تي ناسي الجنة الجنة إلهي ويا وجنة الله ويا أوردتموها والد دحشيي منازشيدي iyo guryaheedii qusuurteedii ayaa leedin dhaxashiyay bima kuntum bisababi ma بما أي بسبب ما شيء سببتي بل كل حشية كنتم هذا حيدين تعملون كوا عمل فلو وحي أسواش قيستين سببتي بل كسية لكن وتفضلا من الله سبحانه وتعالى ورحمة لعباده وحو ربي أسية وتفضله وإلا جنة إلهي قفك عمل كيس أمقويسه جنة إلهي فضل إلهي بالوقرة عمل كان آسا ميستي سبب يعني ماركتي كومقوين كره جنة إلهي ويا سيدا نبي الله محمد بو نوشيق عليه الصلاة والسلام حديث إمام البخاري إمام مسلم في صحيحيه ما كسوغا عائشة رضي الله عنها أي ورنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي نوحوا يسددوا وقاربوا وأبصروا يعني مارت الدحدحيست أو مارت دلالة أو ربي بشاريست بالي فإنه لن يدخل أحد الجنة عمله qofna amalkiisa jannada ma geliyo qofna amalkiisa jannada ma geliyo qaaluu wala anta ya rasuul allah adiga xataa jannada ma ku galeysni kuma galeysni amalkaaga bay yiraahdeen qaala wala ana illa an yataghammadani allah bimaghfiratin wa rahma hatta aniga amalkayga kuma galayo buu rasuulka kaleey salaatu wasalaam yiri ila ilaahi naxariistiisa oo idabooshiye mooyee inuu ilaahay naxariistiisa isiiyo iyo makfiradiisa mooye camal aan leeyahay jannada ku geli maayo marka jannadaas ayay galeen waana la dhaxshiiyey sida maarata nicmada ay ku haystaanna imaam muslim baa fii saxiixihi noogu sheegay can abi saciidin alkhudriy wa abi hurayrata radi allahu canhumaa labadoodaba maarata ay ka warinayaan ana rasuula allahi sal alay wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nicmada ay jannada dadka ahlujannaha ku leeyahy markuu tirinayo idaa dakhala ahlu ljannati aljanna markay ahlu jannadu ay jannada galaan dadkeeda markay jannada galaan naadaa munaadin malag baa dhawaaqay ama allah baa u dhawaaqay munaadi cid naadisaa dhawaaqayso maxaa la leeyahay ina lakum an taxyuu falaa tamuutuu abadan inaad noolaataan baad leedihiin weligiinna ma dhimanaysaan baa la odhanay jannada weligiina kama dhimanaysaan weeyaan waina lakum an tasixuu falaa tasqamuu abada waxaad leedihiin inaad caafimaad ku noolaataan weligeen jannada dhexdeeda ku xanuunsan maysaan mana kumana jiranaysaan wey waina lakum an tashibuu falaa tahramuu inaad dhallinyaranima daa'imtaan baad leedihiin weligiinna duqoobi maysaan buu leeyahay yacni aa loogu dhawaaqayaa weya waina lakum an tancamuu falaa tab'asuu abadan weligiin inaad necmaysataan baad leedihiin faqri iyo dhibaato iyo midnana arki maysaan cumrigiinna baa la odhanaya wey markaasuu fadalika qawluhu caza wajalla buu yidhi wanuuduu an tilkum اljannatu uuristumuuha bima kuntum tacmaluun jannadii markaasa hadalkaas loo dhawaaqaa waa jannadii ilaahay ood gasheen ood maaragtay yani aad weligiin ku jiraysaan weyaan camalkiina ilahay fadligiis baana laidinku siinaya weyaan wanaadaa asxaabu ljannati asxaaba annaari an qad wajadnaa maa wacadanaa rabbuna xaqa fahal wajadtum maa wacada rabbukum xaqa wanaadaa asxaabu ljanna markii labadii qolo la kala xukumay qolona jannadii ay galeen ahlu jannihii kuwii ahlu naarka ahaana naartii ay galeen ayaa marka ahlu jannihii baa dhawaaqayo ahlu naarkii bay u naadinayaan wanaadaa waxaa dhawaaqay oo hadlay asxaabu ljannati jannada dadkeedii ahlu jannihii ayaa u dhawaaqay asxaaba annaari naarta ahalkeedii iyo dadkeedii ayay u dhawaaqeen markii labadii daarood jannadii iyo naartii ay kala degeen baa ahlu jannihii qayliyeen oy u dhawaaqeen ahlu naarkiiba u dhawaaqeen maxay yidhaahdeen an qad wajadnaa an qad wajadnaa ay qad wajadnaa waan helnay ahlu naarkiiyo ahlu jannihii baa hadlay maa wacadanaa wixii uu noo ballan qaaday rabbunaa rabbigeenna uu noo ballan qaaday waan helnay waan helnay xaqan runnimo ayaan u helnay dhabnimaan u helnay ee fahal wajadtum haddaa ahlu naarkii tihiin idinkana ma hesheen maa wacada rabbukum rabbigiinna wuxuu idiin ballan qaaday xaqan dhabnimo ma u hesheen hadalkaas ayay weydiiyeen qaaluu ahlu naarkii waxay yidhaahdeen nacam waan helnay bay yidhaahdeen wixii rabbi uu maaragtay hore noogu ballan qaaday cadaabkii iyo naartii ah waan helnay markay sidaa yidhaahdaan faadana waxaa dhawaaqay mu'adinun mid dhawaaqo ayaa baynahum dhexdooda ka dhawaaqay baynahum ay bayna ahli ljannati wa ahli naar ahlu naarka iyo ahli jannada dhexdooda ayuu ka dhawaaqay muxuu yidhi allacnatullaahi ay lacnatullaahi lacnada allah subxaanahu wa tacaala lacnada ilaahay oo naxariistiisa iyo raxmadiisaoo laga fogaaday cala aalimiina kuwa aalimiinta dushooda allah yeelo hadalkaas ayuu ku dhawaaqay marka ahlu naarkiiu naartii kusii fogaada wey caradii ilaahayna la kulmi iyo baarti lacnadiisii weyaan marka labadoodii markay qolo walbaba istiqraarka uu helay oo naartii kuwana ay galeen kuwii ahlu jannadana ou galay yani ay galeen ayay maaragtay ahlu jannihii hadalkaas ayay odhanayaan weyaan marka taa waxa weeye yani waxay rabaan inay soo ogaadaan ahlunaartii bay fiirinayaan cadaabkoodii kalimaadka marka naadada ay u dhawaaqayaan waxay ula jeedaan inay xasra iyo qoomamo ay quluubtooda geliyaan inay cadaab kale kusii ridaan bay rabaan marka sidaas bay leeyihiin wanaadaa asxaabu ljannati asxaaba annaar ahlu jannihii baa waxay u dhawaaqeen asxaaba annaari naarta dadkeedii bay u dhawaaqeen marka naadadaas ay u dhawaaqayaan waxaa la yidhaahdaa liqasdi iiqaaci alxasrati fii quluubihim qalbigooda inay qoomamo iyo shallayto ay ku ridaan oo cadaab kale kelimadan ay ku noqoto darteed bay sidaa u leeyihiin weeyaan marka sidaas bay ku oranayaan maxay yiraahdeen hadalkay yiraahdeen an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan wuxuu rabbi noo ballan qaaday anaga ahlu jannada waanu haysanaa si dhaban u haysanaa oo ah hadaan al iimaan wal amal salih la iimaan rususha ilaahi aan raacno inaan jannada ilaahi helayno waana loo ballan qaaday ee waan helnay ee fahal wajadtum idinka ma hesheen ahlu naarkiyo ma wa'ada rabbukum haqqan rabbigiina wuxuu dhabnimo idin kugu ballan qaaday ma hesheen oo ah hadii kufri iyo takdiib aad la timaadaan iyo shirki iyo macaasi ina cadaabka ilaahay galaysaan taa anagu waa helnay idinkana soo ma haysataan qaaluu nacam bay yidhaahdeen waa haysanaa marka waa waxa maaragtay suuratu saafaat aayadda ay ka sheekaynaysoo kale ayay la mid tahay qiyaamaha markii la tago dadka qaarkood kii midka maaragtay mukadibka ahaaye qofka mu'minka ku jeesjeesi jiray oo dhihi jiray ma aakhara rumaysan tahay ma in laysu soo saarayo baad aaminsan tahay yacni hadalkaasoo kale ku inkiri jiray markii asaga qofka mu'minkaa jannada ou galo kan kalena naartii ou galo u leeyahay war kaale iyo saaxiibadii intou wato uu leeyahay kaale ila soo fiiriya qaala qaa'ilu minhum innii kaana lii qariinu yaquulu a innaka la min almusadiqiin a idaa mitnaa wa kunnaa turaaban wacidaaman a inaa lamadiinuun ma waxaad rumaysan tahay markaan carro ku baaba'anno oo jirkeennu baaba'o oo ciidda aan ku milanno baan nala abaal marinaya miyaad aaminsan tahay taa miyaad rumaysan tahay markaasu wuxuu yidhi qaala hal antum muttalicuun war kaalay dadkii saaxiibadiisa ahlu jannada buu la hadlaya ma ila soo fiirsataan buu le ninkii xaalkiisa wuxuu ku dambeeyo saa dhigi jiray adduunka aan soo fiirinne kaalay ila soo fiiriya buu odhanaya faطalaca fara'aahu fii sawaa'i ljaxiim saaxiibkiis adduunka hadalkaa ku oran jiray ayuu arkayaa asagoo fii sawaa'i ljaxiim naarta jaxiima layidhaha bartamaheeda ku jira buu arkaya markaasu wuxuu leeyahay قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين يعني نيهو مركز هذا الله أدونك يقول أرميسي إنا دي حلاكتا دوني سبوري ما أنت وحد كجر توكلي إنا كجره لكن نعمة إلهي بقى على شيء مركز دتك ما أنت وكبت بادي إنا عذابك إلهي قلبه وأرمي ياوين مركز سداس وكلبي أبدا وستقيا هذا كان أي كليهين يعني ساسي كو أرمي ولذلك ابن أبي شيبة ابن مردويه وحسو ساريان عن ابن, عن ابن عمر رضي الله عنهما نبي عليه الصلاة والسلام مركو بدر مشركين تي ووينيد مركي لقعت كاضي وقال مشركين تغزوة بدر تضلات اللي قدري او ميد كودي بقت كودي انتو اروشي او قدتي كري ذي عالكي قليب بدر او كري ذي نبي قول لحظ عليه الصلاة والسلام يعني وحويري ابو جهل بقلنا دي نبي قال واقع يا ابا جهل بن هشام يا عطبة بن الربيعة ويا شيبة بن الربيعة مركاسو مقعاب الرؤسة ذي ودبو تري مركاسو حكيري هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا ربي جاي وحو إيه بلن قاضي أو نصر جاي قوشي وان هيستاي إذن كان عذابك سوى ما هيستان ينارتي ربي إذن بلن قاضي ميت كيبو نبي قد بختي وذبو لهد لي مركاسو عمر بن الخطاب وحكيري يا رسول الله تخاطب قوما قد جيفوا يعني dad baa dhintay oo bakti amiyad la hadlaysaa buu bakaasuu nabigu ku yiri kaleey salaatu wasalaam walladii nafsi biyadi ma antum biasma' lima aqulu minhum walakin la yastati'una an yujibu allahi ay gacanta gacantiisa nafteeda ku jirtay baan ku dhaartay idinka kama maqlin ogidin buu yiri laakiin waynan ii jawaabi kareynin way maqlayaan waxaan leeyahay oo dhanba way maqlayaan sida u maqlaysan ka daran bay u maqlayaan laakiin iima jawaabi karaan buu yiri weeyaan marka allah wuxuu ballan qaado adoomadiisu uu siinaya kii ijraamka iyo xumaanta la yimidna cadaab baa lagu abaalmarin wanaaga kii la yimaadana jannadaasaa lagu abaalmarinaya weeyaan qaaluu waxay yidhaahdeen markii sidaa lagu yidhi nacam bay dhaheen haa wixii ilaahay noo ballan qaaday waan haysanaa xaqnimaanan u helnay oo cadaabkiiya faadana markaa waxaa dhawaaqay ay naada munaadin faadana waxaa dhawaaqay muadinun mid dhawaaqo oo baynahum dhexdooda ahaaday ayaa dhawaaqay oo yiri al-la'natullah al-la'natullah la'nada ilaahi yaani maartay al-la'natullah allah la'nadiisa oo naxariistiisa laga fogaado yaani buq waxa loo jeedaa bu'duhu wa iqsaa'uhu an kulli khayr fogeyntiisa allah oo khayr oo dhan dadkaas ka fogeeyo ala zalimiina zalimiinta korkeeda ha ahaato oo maartay allah ha yeelo weeyaan marka jumhuurtu waxay akhriyaan antaan ayay akhriyeen allacnatullaahi bay akhriyeen anta markaad tidhaahdeed allacnatullaahi laba macnoba waad ka dhigi kartaa inaad tidhaahdid waxa weeyaan waa mufasira inaad tidhaahdid oo maxaa yeelay aadaankan bimacna nidaa waay oo bimacna alqawlu qaba anti mufasirada bacd alqawl ay dhacdaa yacni maaragtay hadda dhawaaqday gadaasheeda dhacday marka an mufasira waa la dhigi karaa haddii la takhfiifiyo an la yidhaahdana anti almukhafafatu min athaqiilatina waa laga dhigi karaa anhu annahu shaniye lacnatullah oo damiiru shani uu yahay isimkeeda lacnatullaahi cala alaalimiin in la yidhaahdo lacnatullahina khabarkii laga dhigo taana waxa weeyaan icraab ahaan way jirtaa laakiin ibnu caamir iyo xamze iyo kisaayi ayada annada anta way shidaan waxay leeyihiin anna lacnat allahi bay leeyihin cala alkaafiriin cala alaalimiin anna bay akrinayaan bitashdiidi anna bitashdiidi nuun ayay akhriyeen marka waxa weeye faadana muadinun baynahum ayaa dhawaaqay anna lacnat allahi alla lacnadiisa oo naxariistiisa oo laga fogaadaa cala aalimiina aalimiinta korkeeda allah aalimiintu waa kuwe alladiina kuwii wey yani ismigaa mawsuul waxuu sifo u yahay aalimiintaas maa ka sifaynayna aalimiintaasoo alladiina kuwii ah yasuduuna reebayo jeedinayo annaasa ay naasa dadka jeedinayo can sabiili illaahi alla wadadiisa ka jeedinayo yani dadka waxay ka celiyaan can suluuki sabiili lxaq wadada xaqa inay dadka raacaan ayay ka hor istaagaan ay ka jeedinayeen wayabquunahaa wadadii la doonayo ciwajan qallooc la doonayo ariiqii xaqa ahaa markay dadka raacaan rususha ay rumeeyaan ayay waxay leeyihiin war dariiqaan sax ma aha nabi maxamed waa khaldan yahay maaragtay waxaan qur-aankaan sax maaha hadalkaasoo kale bay odhanayaan weeyaan wahum ayaguba kaafiruuna kuwa gaaloobay ay yihiin bilaakhirati daarti aakharana kuwa ku gaaloobay ay yihiino yowm alaakhirana aan rumaysnayn marka dadkaas yani aalimiinta ah ayuu ilaahay subxaana watacaala lacnadiisa dushooda uu yeelaya weyaan waxay isku darsadeen inay ayagu xaqa ka jeestaan inay dadkii xaqa ka jeediyaan in ay dariiqii xaqa ahaa ay tashwiihiyaanoo dadka u caayaan inay aakharo beeniyaan oo aakharada ma jirto laysma soo saarayo lays abaal marin maayo iyo wax lamida inay yidhaahdaan arrimahaasoo dhan bay maaragtay sameeyeen weeyaan marka sidaasuu rabbi leeyahy alladiina kuwii wey yasuduuna reebayo can sabiili illaahi alla wadadiisa raacitaankeeda iyo sharciga ilaahay dadka u diidayo ambiyada raacitaankeeda u diidayo wayabquunahaa doonayo yani maaragtay ardadii ariiqii wadadii sabiilkii la doonayo ciwajan qallooc la doonayo wey inay qalloocnaato waa tashwiihinayaan waxay leeyihin hada ariiqu laysa bixaqi yani rasuulkaan xaq rasuul ma aha maxamed qur-aanka isagaa samaystay isagaa la yimid wax lamiday odhanayaan weyaan wahum ayaguna kaafiruuna kuwa gaaloobay ay yihiin bilaakhirati daarta aakhiro maalinta qiyaamahana ay ku gaaloobeen oo ay inkireen ay yidhaahdeen albacu walxisaab ma jiro wax la yidhaahdo soo qofka u dhinto wey lasma soo noolaynayo yidhi kuwaas ayay lacnada ilaahay iyo naxariistiisii khayr oo dhan laga fogeeyey dushooda ilaahay ha yeelo weya hada wabilahi tawfiiq sal allah wasalam cala nabiyina maxamed